galab wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha oktoobarna waa lix sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeenna v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa idiin daadaheynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah soomaali lagu xidhxidhay dalka masar
inta badan dadka dhallinyarada oo soomaalida oo la qabto waxaa laga qabta madiinata nasri gaar ahaan xaafadda xayool caashir ay soomaalida inta badan degan yihiin waxaa laga qabta maqaayadaha soomaalida ay ku leeyihiin xaafaddaas ilaa ay waxay gaarayaan saddex iyo toban qofood sidoo kale waxay iskugu jiraan dad arday ah iyo dad kaloo qaxooti ah oo doon ku joogo
waxaa kaloo aad maqli doontaan qaramada midoobey oo sheegtay in siddeed ka tirsan shaqaalaha gargaarka lagu dilay laba iyo toban kalena lagu dhaawacay soomaaliya sannadkan barnaamijyadii iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo weli hambalyada heesaa iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
labada senatar ee muhiimka ah ee kala ah susan collins iyo joe mangin ayaa sheegay inay haa ugu codayn doonaan ansixinta magacaabista jarge bred cavano ee maxkamadda sare ee mareykanka hadal ay ka jeedisay aqalka sanadka ayay collins ku sheegtay in aysan wax caddayn ah u haynin eedeynta cavano taasoo ay kula safatay saaxiibadeeda jamhuuriga iyadoo sheegtay in go-aankeeda aanan loo arag inay ku dafirayso sidaa ay u wanaagsan tahay in aan dumarka loo geystay xadgudubka markaasi ay soo baxaan oo ay hadlaan waxa ay sheegtay in qof walba oo lagu soo eedeeyo xadgudub galmood ah inuu xaq u leeyahay in la dhegaysto mudanaha dimuqraadiga ah manjin ayaa isna ku sheegay bartiisa twitterka daqiiqado uun kadib hadalka collins inuu haa ugu codayn doono cavano isagoo taana ku saleeyey warbixinadii u arkay ee markaasi suuragalka ahaa maanta oo sabtiya ayaa la filayaa in cod loo qaado laguna ansixiyo bred cavano inuu noqdo xaakim ka tirsan xaakinada maxkamadda
dalka saliidda qaniga ku ah ee gaaboon islamarkaana ay soo maamulayeen hal qoyso muddo nus qarniya ayaa maanta bilaabay inay u codeeyaan doorashooyinka sharci dejinta iyo golayaasha deegaanka kuwaasoo muddo dheer dib u dhacay doorashooyinkan oo noqonaya kuwii u horreeyey ee dalkaasi ka qabsooma kadib markii laba sanno ka hor ay halkaasi ka qabsoontay doorasho madaxtinimo oo uu dhiig ku daatay islamarkaana rabshada kiciyey kadib markii doorashooyinkaasi la sheegay in la musuq maasuqay mucaaridka dalkaasi oo kala qaybsan ayaa rayo ururin la qaaday ay tilmaamaysaa inaanay caabin karin xisbiga uu hogaamiyo madaxweyne cali bongo jianbing oo isagu ka soo horjeeda madaxweyne cali bongo ayaa isagu doorashada qaadacay hase yeeshee kooxaha kale mucaaridka ayaa tartanka ka qaybgelayaan badii goobaha codbixinta ee caasimadda waddankaasi ayaa furmay saaka sideedii subaxnimo qaramada midoobey waxay sheegtay inay dunida ka doonayso ku dhowaad konton iyo kow milyan oo dollar si ay gargaar u gaarsiiso boqol sagaashan iyo kow kun oo reer induneisiya ah kuwaasi oo ay saamaysay dhulgariirkii iyo weliba sunaamidii isxiga ee ku dhuftay bartamaha jasiiradda sulawesi qaramada midoobey ayaa ku dhawaaqday qorshahan shalay oo jimco ahayd iyadoo sheegtay in barnaamijkani ay ku salaysay wadahadalla ay la yeelata hay-adaha ay wada shaqaynta leeyihiin ee dowladda induneisiya barnaamijkan kaalmo ah ayaa lagu sharxay kaalmada beesha caalamka looga baahan yahay saddexda bilood ee soo socota tirada dadka ku dhintay dhulgariirka iyo sunaamidii ku dhuftay sulawesi ayaa kor u dhaaftay boqol iyo lixdan kun waa kun iyo lix boqol oo qof halka laba kun iyo shan boqol oo qofna lasoo wariyey inay dhaawacyo culus qabaan waxaa weli la la-yahay boqol iyo saddex iyo toban qof halka toddobaatan kun oo qofna ay ku barakaceen masiibadaasi
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo oo booqasho saddex maalmood qaadan doonta ku maraya qaaradda asia ayaa gaadhay magaalada tokyo ee caasimadda dalka jabaan waxaana uu maanta la kulmay xogeye bombeyo ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinzo abe iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi taro kono iyadoo kulankaasina uu ku saabsanaa booqashada uu ku teegi doono dalka kuuriyada waqooyi ra-iisul wasaare aabe ayaa sheegay inuu filayo in wadahadalladan ay dunida u caddeeyaan xulafaysiga u dhexeeya dalalka jabaan iyo maraykanku inuu yahay mid sii fiicnaada islamarkaana kasii wanaagsanaaday sidii hore xogaya bambeeya ayaa sida oo kale safarkiisan ku booqan doona dalalka kuuriyada koonfureed iyo shiinaha ka hor inta aanu maraykanka dib ugu soo laaban
galab wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington qaramada midoobey ayaa sheegtay in weerarada ka dhanka ah shaqaalaha samafalka ee soomaaliya ay sababeen dhimashada sideed ka mida shaqaalaha gargaarka iyo weliba dhaawaca labayo toban kale intii u dhexaysay bilihii janaayo iyo sebteembar ee sanadkan hadalkan ayaa lagu sheegay warbixin uu soo saaray xafiiska gargaarka qaramada midoobey jimcihii shalay maxamed colaad xasan ayaa noo soo koobaya warbixintan xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan iskuduwidda gargaarka ee marka lasoo gaabiyo layidhaahdo oja ayaa sheegay in sideed dadka gargaarka ka shaqeeya ah lagu dilay soomaaliya labayo toban kalena lagu dhaawacay intii u dhexaysay bilihii janaayo iyo sebteembar ee sanadkan hay-adda ayaa warbixin ay jimcihii shalay soo saartay ku sheegtay in sagaashan dhacdo oo gacanka hadal ay la soo darseen ururada ka shaqeeya gargaarka soomaaliya kuwa oo ay ka dhasheen afduubka siddeed iyo toban shaqaale iyo saddex iyo toban kale oo muddo la xabisay qoraalka waxaa lagu sheegay in khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca isugu jira badankii uu ahaa mid ka dhashay weeraro argagixiso oo ka dhacay goobaha ay dadku ku badan yihiin ee magaalada muqdisho waxaa kaloo hay-addu ay sheegtay in weerarada oo qaarkood laga yaabo inaysan si toosa ugu socon haddana lagu burburiyey xarumo samafalka ka shaqaynayay oja waxay walaac ka muujisay tirada dhacdooyinka lasoo wariyey sanadkan oo ay ku sheegtay mid sarraysa warbixintan ooja ayaa lagu sheegay in xaaladda amni oo aan caga adag ku taagnayn ay saameyn ku leedahay nolosha dadka rayidka ah islamarkaana ay abuurto xaalad ay adag tahay in dadka la gaarsiiyo gargaarka ay u baahan yihiin waxay si gaara farta ugu goday colaadda gobolka shabeellaha hoose oo ay sheegtay inay sababtay barakac iyo kala go' dhinaca mashaariicda gargaarka ah hay-addu waxay sheegtay in taasi ay ugu wacan tahay iyadoo dhinacyada isku haya gobolka ay tuulooyin iyo magaalooyin kala qabsadaan oo midkoodna uusan ku sii nagaan oja waxay intaasi ku dartay in hay-adaha ka shaqeeya gargaarka ee goobaha colaadaha ay ka oogan yihiin ay hoos u dhigeen dhaqdhaqaaqyadoodii amaba ay joojiyeen labadii bilood ee lasoo dhaafay kadib markii afar iyo soddon kun oo rayid ah ay ka carareen shabeellada hoose warbixintaasina qaramada midoobe ay soo saartay waxaa noo soo koobayay maxamed colaad xasan
ciidamada ammaanka ee dalka masar ayaa xalay magaalada qaahira ka qabqabtay dhowr iyo toban dhallinyaro soomaaliya qabqabashadan ayaa qayb ka ah howlgallo bilihii u dambeeyey ay ciidamada masar ka samaynayeen qaahira oo ay kusoo qabqabanayeen soomaalida sharci darrada kusoo galay waddankaasi wariyahayaga xuseen cusmaan saxnuuni ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada qaahira
ciidamada amniga masaarida ayaa xiray saddex iyo toban qof oo soomaali ah kadib markii ciidamadu howlgallo ay ka sameeyeen degmada nasri city ee magaaladan qaahira ciidamada booliska waddankani ayaa dadkan ka qabqabtay maqaayad soomaalida ay ku leeyihiin xaafadda caashir iyo meelo kale oo ka mid ah degmada nasri city saddex iyo tobanka qof ee soomaalida ahi oo u badan wiilal dhallinyaro ah ayaa isugu jira qaxooti iyo arday waxbarasho u jooga dalkani jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka masar ayaa ii xaqiijisay dadka la xirxiray in la dhigay saldhigga koowaad ee degmada nasri city kuwaasoo maraya tallaabooyin lagu hubinayo inay yihiin dad sharci ku jooga dalkani maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ah arday wax ka barta jaamacadda qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya dadka lagu xirxiray dalkani masar inta badan dadka dhalinyarada oo soomaalida oo la qabto waxaa laga qabta madiinatu nasri gaar ahaan xaafadda xayol cashir ee soomaalida inta badan degan yihiin waxaa laga qabta maqaayadaha soomaalida ay ku leeyihiin xaafaddaas ilaa iyo waxay gaarayaan saddex iyo toban qofood sidoo kale waxay iskugu jiraan dad arday ah iyo dad kaloo qaxooti ah waddan ku joogo jaraa'idka ay marayaan waxaa waaye in qofka yani sharciga leh waddankan oo iqaamada ku haysto ama deganaanshaha waxaan residencyga sanadka arday hadduu yahay inay soo daayaan haddii kale yani qofka aan haysan oo kale tarxiilaan sidoo kale qofka qaxootiga waddanka ku joogo kaarka qaxootiga ama mandateka asagana inay soo daayaan waxaan rajeynayaa in dadka sharciyada hee si guud in loo soo daayo oo waddanka sharciga ku joogo dadka kalena ay tarxiilaan waxayna ku xiran yihiin police stationka qaybta loo yaqaan qismal awel ee xaafadda madiinata nasr ciidamada amniga masaarida ayaa bilihii ugu dambeeyey tobanaan soomaali ah dhigay xabsiyada dalkani inkastoo intooda badan lasoo daayay maxkamad masaariyaha ayaa qaar ka mid ah soomaalida ku xiran dalkani ku riday xukun ah in loo tarxiilo dalka soomaaliya kadib markii ay caddaysay in sharci daro ay ku soo galeen waddankani labadii sano ee ugu dambeysay xafiiska u n h c arta ee magaaladan qaahira ayaa sii daayay boqolaal soomaali ah oo ku xirnaa dalkani kuwaasoo haysay kaararka aqoonsiga ee qaxootinimada xuseen saxnuuni v o a qaahira
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal muddooyinkii u dambeeyey gobolka geeska afrika waxaa ka dhacaya isbedello isdaba jooga oo qaarkoodna ay lama filaan ahaayeen sida colaaddii dhex taalee dalalka ethoobiya iyo eritrea oo xal laga gaaray waxaanay dadka qaar qabaan in isbedeladaasi ay markaasi gacan ku lahaayeen quwado aan ahayn dalalkaasi haddaba maxay tahay isbedeladaasi kusoo maxay isbedeladaasi kusoo biirin karaan siyaasadda geeska africa sidoo kale soomaalida oo leh dhaqan soo jireen ah oo ay ku soo caanamaaleen siyaasadda iyo dhaqanka ma yihiin laba isla jaan qaadi karta waryaheena cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa arrimahaasi ka waraystay abiib axmed xirse oo ka shaqeeya arrimaha nabadda iyo xalinta khilaafaadka islamarkaana ka mid ah asaasayaasha urur maxalli ah oo lagu magacaabo c c p r s oo ka howlgala somalilan naguna soo booqday istuudiyaha washington ee v o a
waxaan casuumad ka helay jaamacad la yidhaahdo elizabethton college jaamacadaasi xeer baanu lahay sanadii u dambeeyaan waxaan la shaqeeya hayadaha civil societyga hayad cc bares la yidhaahdo anigana way casuumeeno marka inaan halkan imaado oon ardaydooda la hadla halkan igu yeedha way marka ujeeddada ugu weyneed u timi ee ardayda waxaad kala hadashay muxuu yahay ilaa lix qodbodood oo kala duwan baan jeediyey intaan joogay jaamacadda waxaan isbarbar ku sameynayey isbarbardhig siyaasadda somalilan iyo soomaaliya iyo waktiyadii magaranaysa marxalada ay soo kala martay markii nabadda la dhisayey waxaa kaloon ka hadlayay somalilan sida habka dhaqanka ay u isticmaashay ee nabadeeda ay usoo dhistay ay uga soo dhistay xagga hoose waxaa kaloon ka hadlayay xagga dhaqanka soomaalida oo kamay kamid tahay hiddii iyo dhaqankii gabayadii ciyaarihii dharkii hidiya dhaqankan xidhan cuntooyinkii wax lamid a waxaa kaloon ka hadlayadna xaaladda amba siyaasadda isbedeshay gobolka geeska afrika iyo saameynta magaranaysa xagga ganacsiga shiina uu ku leeyahay baan ka hadlay waxaa kaloon ka hadlayay ururkayaga howlaha uu qabto iyo kolley caqabadaha iyo waxyaabaha kolley ka hor yimaadaan intaasaan ka hadlayay waan gartay in waxaad carabaabtay siyaasadda geeska afrika iyadan inaad ka hadlaysay dabcan waxaad baratay arrimaha nabadda iyo xalinta khilaafaadka oo aad takhasuskaaga uu yahay in isbedelada ka dhacay muddooyinka ugu dambeeyay wadamada geeska afrika hadda etoobiya oo kale hadday noqoto isbedeladaasoo kale muxuu yahay nuxurka ku duugane in dhallinyaradii ogaadaan ardaydii ogaato
runtii horta adduunyada waxaa la iskugu yimaada waa maslaxda wey geeska afrika waxaad moodaa inuu aad isbedel weyn ugu dhacay haatan isbedelkaasi etoobiya xuduun oo ah laakiin quwado kaleoo kala duwan ayaa meeshaasi aad moodaa inay magaranaysa saameyn fara badan ku leeyihiin matalan tusaalahaan oo kale de geeska afrika badda waxa weeye baabilmandab weeye waxaa mara maraakiibta eenay sida eenay ganacsiga iska goosa bariga asia iyo waqooyiga america iyo yurub waxaa la yidhahdaa maalintii waxaa mara four point eight million maraakiib sida intaasoo barmiil four point eight million barmiil sida oo shidaala marka xaggii ganacsiga ay muhiimad badan u leedahay marka xulafada sacuudiga hogaaminaya iyagu maadaama ay ka dagaalamayaan bahashii yeman oo ay koley quwado kalena ay xagga dambe ka raacaya waa broxy war weeye oo dagaalka amiga yeman ka socdo dee iiraan oo kale iyo imika xagga militariga aad ugu horumartay baa ku jirta waxaa marka ay u arkeen istaraatiijiyad si ay dhaqaalahoodi danahooda uga difaacaan baddaasi in eritrea saameyn ku yeeshaan eritriana waa tii jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ay kusoo rogtay cunaq abtaynta iyagana cunaqabtaynta laga qaaday u baahnaayeen oo ay furfurmaan marka waxaa la isdhaafsanayay marka in heshiis deetana marka eritrea la doonay cunaqabinta laga qaado waa in etoobiyana lala heshiisiiyo etoobiya laftigeeda dan weyn baa ugu jirta eritrea in la heshiiso waayo ra-isul wasaaraha cusub dee mucaaridka u fadhiisan kara een eritrea oo halkaa kaga soo duuli kara kulle mucaarid ugu yeeshaa nin kasta oo madaxii waxaa kaloo jirta een etoobiya waxaa danta kale ugu jirta waxaa tayadana masar oo kale webiga niilka oo ah meelaha ugu badan colaado ay ka tagnaan jireen in ay masar baryahan dambe markii webigii la sameeyey biyo xidhanka etoobiya in masar lafteeda la arkayey amba la dareemayey inay lug ku leedahay eritrea inay ka samaysatay beys marka taas etoobiya uga hortagto waa ina la saaxiibto heshiis ay la gaadho eritrea mida kale waxa eritrea inta hortay tusaareed waxaa lagu eedeyn jiray inay xagga ay taageerto qolooyinka argixisada hubka la kala iibsanayo meesha la mariyo tahriibiyaashu ay maraan reer galbeedka laftigoodu si ay waxaa meesha uga saaraan maraykanka iyo dowladaha yurub iyagu nafti aad ba u danaynayaan marka waxaad leedahay marka waxaad leedahay gacmo kalea ku jirayo marka laga yimaado in wadamadan gobolka geeska afrika heshiisiintooda iyo isku yimaashahooda wadamo kaloo gacmaha kula jirayo dana lahaa ee isu keenaya baa jira waa xaqiiqtaasi waayo geopolitically meesha waa meel aada u istraatiiji ah oo dee gacankii magaranaysaa baabalmandar ku yaala oo danihii dhaqaale adduunka o dhani meesha uu ku jiro midda kale waxaweyan china ayaa isna imiga dee qaniimadiisi iyo baacmisharkiisii wuxuu rabaa afrika inuu aad magaranaysaa saameyn ugu yeesho alaabta caydhina ka qaato waa kan hadda saldhigga ka samaysay jabuuti isaga laftigiisu marka reer galbeedka iyo dagaalka u dhexeeya china ee xagga magaranaysaa ganacsiga laftiisu saameyn buu kuleeyahy geeska afrika oo la isexriixayaa soomaalida kale haddaynu eegno waxay aada isugu dhex wadaan arrimihii dhaqankii iyo siyaasaddii iyo dimuqraadiyadda ama waxaan la yidhaahdo oo aada isugu dhex jiro inta badan ay isku dhex wadaan soomaalidana waxa la yidhaha inta badan dadee dhaqan bay ahaayeen oo inta badan dhaqanku ay noloshooda saameyn ku leedahay amaba bays u ah amaba saldhigu ah sidee baad is leedahay wax wada socon kara ma yihiin arrimaha dhaqanka iyo dimuqraadiyadda ama siyaasadda iyo dhaqankaa wada soconaya runtii arrinkaasi waa arrin aada muhiima waxaa la yidhahdaa had iyo jeer imiga marka ama nabad la dhisayo ama siyaasaddaba laga hadlayo waxaa aada u muhiima in siyaasadda dee dhaqankii hoose iyo laisdhexgeliya kan kale dimuqraadiyadda casriga ah somalilan adoo kale matalan imiga wakhtiyadii ay dee nabadda dhisaysay ama dimuqraadiyadda dhisaysay waxay isticmaalaysa waxa la yidhahdo hybrid political system kaasoo ah dhaqankii iyo ma garanaysaa dimuqraadiyaddii reer galbeedka oo laysku dhexgeliyey waana runtii guul baana ka muuqato aad iyo aad baa loogu guulaystay marka soomaalida kale laftigeedu inay isticmaasho dhaqanka oo dhaqankeennu waxa weeyaan waa waxaynu nabadda ku dhalin jirnay oo waxaynu soo maamuli jirnay waa wax si dhib yar layskuu fahmi karo oo dadkii ma garanaysaa dee bulshadii rayidka ahayd ama reer guuraaga ahayd iyo tii kale reer magaalkayd bay fahmi karayaan marka marka laysku dara tan haddii si fiican laysugu jaangooyo la qoro oo ma garanaysaa siyaasad ahaana loo dejiyo waa wax runtii aad iyo aad loogu guuleysanaya in nabadii lagu dhaliyo securitiga lagu hormariyo dhaqaale lagu hormariyo
abiib axmed xirsi oo ka shaqeeya arrimaha nabadda iyo xalinta khilaafaadka stuudiyahan washington iyo v o a ayuu nagu soo booqday wuxuuna u warramaya cabdixakiin maxamuud sharwa
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal galab wacan oo wanaagsan meel kastaad joogtaanba halkalui aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a idinka soo gaadhaysa washington haatan kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal dhacdooyinka toddobaadka aynu ku horrayno sheekh mukhtaar robo abuumansuur oo ka mid ahaan jiray hogaamiyaashii sarsare ururka al-shabaab oo horena u sheegay in ururkaasi uu isaga baxay ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday inuu isku soo sharaxay xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo doorashadooda la filayo in bisha nofembar ay ka dhacdo magaalada baydhaba mukhtaar robo oo baydhabo gaare ayaa hadalkaasi ka sheegay gudaha magaalada baydhaba saacado kadib markii uu musharaxnimadiisa ku dhawaaqay mukhtaar robo abuumansuur ayaa ka soo baxay wasaaradda amniga dowladda federaaliga ee soomaaliya waxaa lagu sheegay in mukhtaar roobow oo weli uusan soo buuxinin shuruudo badan oo looga baahnaa in qofka shabaab ka soo baxsada uu sameeyo si cunqabataynta caalamiga ee saaran looga qaado sidaa daraaddeedna uusan xilka koonfur galbeed ee soomaaliya isku soo sharaxi karin qaybaha dambe barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa safiirka soomaaliya ee qaramada midoobey abuukar dahir cismaan abuukar baalle ayaa toddobaadkan sheegay in markab dhuxul sharci darro ah ka soo qaaday soomaaliya oo ku xirtay deked ku taalla dalka ciraaq abuukar baalle ayaa sheegay in markabkaasi uu siday boqolaal kun oo jawaano oo dhuxula isagoo qaramada midoobey iyo dowladda ciraaqba ku wargeliyay arrintaasi si tallaabo looga qaado markabkaasi iyo dadkii kale ee ka dambeeyey dhoofinta dhuxushaasi ee soomaaliya mamnuuc ka ah markabkan sidaan xogta ku hayno wuxuu ka soo baxay soomaaliya wuxuuna wadaa dhuxul gaaraysa ilaa laba boqol oo kun oo jawaan oo dhuxul ah wuxuuna kusoo xirtay deked ku taala ciraaq intii uu soo socdayna waa ka warhaynay waa wargelinay dowladda ciraaqna waa wargelinay arrintan waa ka wargelinay sidoo kaleentana waxaan wargelinay dhammaan hay-adaha ay qusayso ay kamid yihiin hay-adda s e m g ga oo soomaaliya u qaabilsan cunaqabataynta taasoo ay ku jirto mandatekoodana ku jiro arrimaha xalufinta dhirta iyo dhuxusha kaasi waxa uu ahaa danjire abuukar daahir cismaan abuukar baalle oo ah danjiraha soomaaliya ee qaramada midoobay dhacdooyinka kale ee toddobaadkan waxaa ka mid ah milatariga maraykanka ayaa toddobaadkan sheegay in ugu yaraan sagaal mitidiin shabaab ka tirsan ay ku dileen duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday koonfurta soomaaliya taasoo la fuliyey kadib markii shabaab ay weerareen ciidanka dowladda soomaaliya sida warka ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee africa ee africom lagu sheegay cilmi baaris ay si wadajira u sameeyeen hay-adaha farside africa iyo ibsos ayaa waxa ay ku muujiyeen in hoosu dhac ay ku timid kalsoonidii ay dadka shacabka ay ku qabeen hay-adaha dowladda oo ay ka midka yihiin hogaanka sare ee madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoonka baarlamaanka iyo waxyaha garsoorka cabdirasaaq aadan maxamed oo ah madaxa fulinta hay-adda farside africa ayaa v o a uga warmay toddobaadkan cilmi baaristaasi ay sameeyeen arrinkaas waxaanu ku salaynay markii madaxweynaha la doortay shan bilood kabacdi ayaanu waxaan samaynay cilmi baaris bishii sideedaad laba kun iyo toban iyo toddobadii waxaanu weydiinay isla su-aalahan aragtida iyo kalsoonida dadku ay u qabaan saad la xasuusato waxaa jirtay kalsooni aad u fara badan meel walbaa xabada laga riday meel walbaa dadku aad bay madaxweyne farmaajo kalsooni badan ugu hayeen taas ayaa keentay inuu ilaa siddeetan iyo lix haysto ilaa siddeed iyo toddoba uu haysto reytingka inuu haysto aad baa maaragta kalsooni badan u haystay hadda oo hal sana iyo xoogaa ama hal sana iyo bar laga joogo dadkii baanu weydiinay aragtidaada ka warran waxaad mooddaa ilaa toban iyo sagaal ilaa labaatan inay hoos u dhacday kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq aadan maxamed oo ah madaxa fulinta hay-adda farside africa dhinaca kale wasiirka warfaafinta soomaaliya daahir maxamuud kiile ayaa isaguna ka hadlay siday u arkaan hoosudhaca la sheegay inuu ku yimid kalsoonida ay shacabka ku qabeen dowladooda sida kelimadeydaba ku jirta anigu waxaan bogaadiyey cilmi baaris in la sameeyo waxaan bogaadiyey hay-ad soomaalida cilmi baarisa inay laga aqbalo ay aqoonsato ay ogolaato inay wax la wadaagto ibsos inay la wadaagto oo aan ogahay inay tahay hay-adda saddexaad ee wakaaladda saddexaad ee cilmi baarista adduunka marka arrinkaas arrin aan bogaadina waay cilmi baarista la sameeyey ka cilmi baaris ahaan annagu waa soo dhoweynay dabcan waxyaabaha ku qorno idilxukun maxkamadeed ma ahan oo lama taabtaan ah ama gafkuma jira ah si lama taabtaan ah gafka ilaahay ma gaf waa ilaahay marka tan xigta waxa ay tahay waxyaabihii meeshaas ka soo baxay wixii hadda bositifeka ahaa ee ugu muhiimsaneed in dowladda soomaaliya dadkeedu ka aaminsan yihiin right direction ama jid saxa inay wax ku waddo arrinkaasi waxaan rabnaa nambarka la sheegay inaan ka kordhinno oon leyli nahar u soo jeedno oo waana loo soo waana laga shaqeeyaa kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalga ee soomaaliya daahir maxamuud geelle waata aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaaad horodhaca ku maqasheen mukhtaar robow abuumansuur oo ka mid ahaan jiray hogaamiyaashii sarsare ururka al-shabaab horena u sheegay in ururkaasi uu isaga baxay kadib khilaafaad soo kale dhex gale ayaa toddobaadkan magaalada baydhabo ka sheegay inuu isku soo sharaxay xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo doorashadooda la filayo in bisha noofembar ee soo socta ay baydhabo ka dhacdo dowladda soomaaliyana waxay sheegtay in arrintaasi aysan sharci ahayn oo mukhtaar robow ay ku eedaysay in weli shuruudihii looga baahno qofka kasoo baxa uusan si fiican usoo dhammaystirin ayna saaran tahay cunuqbatayno dhowr oo ay ka midka yihiin cunuqbatayn caalamiya sidaa daraadin ay dowladda soomaaliya kasoo horjeysatay issoo sharaxidda mukhtaar robo aw mansuur xilka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda amniga dowladda federaaliga ah ee soomaaliya haddaba xaggee bay wax iska qaban la'yihiin maxaase dowladda soomaaliya go-aankan ay gaartay ku sababaysay arrimahaas iyo kuwo kale waxaa la qaadaa dhigi doona maxamed xadir nuur maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada muqdisho ayuu joogaa maxamed dowladda soomaaliya warkan ay soo saartay iyo ku dhawaaqitaanka mukhtaar robow inuu isku soo sharaxay xilka maamulka koonfur galbeed sidee baad u aragtaa bismillah masantaa jamaal marka hore runtii inuu soo sharaxo dabcan sida muuqato qof kasta muwaadina oo soomaaliyada wuxuu xaq u leeyahay in uu wax doorto lana doorto waa sharci aas-aasa oo jira waaye midan laakiin dowladda soomaaliya ay hadda go-aankii soo saartay ku saabsan dhinaca inuusan issharaxi karin waxaa umalaysaa in yani angalo fara badan ay wax ka fiiriyeen midda koowaad in ay dowladda sida muuqato aysan weli kalsooni dhaba oo ku saabsan yani go-aanka uu soo qaatay inta dhanka dowladda ugu soo wareegay aysan dhamaystirneen qodobo kaleto iska caalamiyana way jiraan lakiin qodobka ugu xooga badan oo dadka sida ay tilmaamayaan ama ay wada arkaan waxay tahay in dowladda weli aysan kalsoonin buuxdo aysan jirin waa tahay mukhtaar robow iyo dowladda soomaaliya marka sharciyan marka la fiiriyo dowladda federaaliga xaq ma u leedahay in ay qof tiraahdo isma soo sharaxi kartid weli adigu waxaa ku dul saaran calaamad su-aal mise arrintaasi waxay u taallaa hay-adaha guddiga doorashooyinka ee maamulka koonfur galbeed ama guddi doorashooyin guud hadduu jiro jamaalow marka koowaad horta qofka in yani laga hor istaago in uu doorasho ka qayb galo go-aanka wuxuu marka hore ka imaanayaa maxkamado sare oo oo yani soo eedeeya oo dembi kusoo ooga oo ka istaajin kara qodobka labaadna guddiga doorashada oo yani maogtaa qodobo u degsan oo hadduu qofku uu soo buuxiyo doorasho u tartami karo hadduu soo buuxinna uusan u tartami karin ayagana xaq bay uleeyihiin oo go-aanka ayagaa iskale marka labada dhinac maxkamad go-aankeeda iyo go-aanka guddiga doorashada ayaa xaq u leh inay ama ay ka joojiyaan ama ay u ogolaadaan kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti noogu ahaa intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe nabadgeliyo
aanu intaasi ku dhaafno jamaal axmed cismaan halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandurey iyo cashe ibraahim aadan caashicuud ayaa noo haya
kusoo dhowaada mar kale barnaamijkeenna xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahimoo toddobaadkan dhalashadii baa badatay arooskin intaas wuu socdaa marka dhalashada waxa badinayo intuu arooska socdo dhalashadana way soconaysaa maasha allah waa tahay bal dhambaalka ugu horreeya dhalashada aan soo qabto waxaa diraya xaliimo cali maxamed maxamed muuse jilacow iyo cabdulaahi xasan nuur maryan xasan nuur raxme xasan nuur iyo nimco xasan iyo dhammaan reer xasan nuur waxay hambalyo u dirayaan nuur xasan nuur bukhaari iyo maryan muxyidiin xasan oo labadii bishan oktoobar ee gabadh ugu dhalatay magaalada arlington ee gobolka virginia gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi nuura marka nuur baan haysanay nuurana way nagu soo korotay marka waa nuura nuur nuura nuur soo barbaar baan leenahay oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacdaa nuur iyo maryanna waxaan leenahay hambalyo sidoo kale dhammaan reer xasan nuur waxay hambalyo taas la mida u dirayaan sahre xasan nuur iyo saygeeda daahir xaamud xasan oo ay isla labadii bishan oktoobar gabadh ugu dhalatay magaalada jowhar ducada waa xaggii nabaal ibraahimow nuur iyo walaashii laba gabdhood baa u dhashay isku maalin bayna u dhasheen maasha allah laba qaaradoodna way ku kala dhasheen ugu dambaynta waa kuwiisa soo gaara waa tahay waxaa layidhi ducada waa xaggiina nuur bukhaari iyo maryan muxyidiin iyo sidoo kale sahre xasan nuur iyo daahir xaamud xasan waxaan ugu duceynaynaa gabdhahaasi u dhashay in ilaahay uu ka dhigo kuwii soo weynaada ee barakooba waalidkoodna wax tara aamiin waa tahay waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray xuseen maxamed guuleed iyo liibaan maxamed shirwac iyo ugaas xasan bashiir saciid faarax bashiir iyo maxamed deeq dowlad iyo aragsan bashiir saciid iyo cabdulaahi bashiir saciid iyo mursal maxamed faarax iyo cabdirasaaq indho iyo cabdulqaadir ciise shire xaaf waxayna jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan cabdisalaan siidow qaasim iyo marwadiisa safiya oo wiil ugu dhasha bay yidhahdeen magaalada gaalkacyo kowdii bishan oktoobar ducaduna waa dhankiina hadaadayaasha barnaamijka waxaa leenaha wiilkaas allaha ka dhigi kii soo weynaada oo waalidkii anfaca dhambaal tahaniyad dhalasho baa la yidhi dadka dirayana waxaa ugu horeeya suldaan maxamed cali geeddi iyo carruurtiisa canab idris daahir iyo carruurteeda alxaaji mursal quule colojoog iyo carruurtiisa raxme axmed quule iyo saygeeda aamine axmed quule iyo carruurteeda cali ducaale daahir iyo carruurtiisa khatre maxamed cali geeddi ibraahim maxamed cali geeddi waa dhammaan ilmo maxamed cali geeddi cabdi baa ku jira jamaal maxamed cali geeddi iyo sidoo kale filsan maxamed cali geeddi iyo cali xuseen guuleed iyo cabdi jaamac faarax waa dhammaan reer daahir reer yuusuf nuur iyo quulla baa la yidhi iyo reer maxamed geeddi oo dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba kala jooga waxay tahaniyad u dirayaan dhalasho ah daahir cabdi ducaale iyo sucaad farxaan maxamed cali geeddi oo wiil ugu dhashay magaalada hargeysa afar iyo labaatankii bishii sebtembar wiilkaasi waxaa loo bixiyey mascuud daahir cabdi ducaale soo barbar ay leeyihiin oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin kaasta ugu horraysa een dhegaystayaashan u soo qabanayna waa codkii salaad maxamed god baan ku dhacay
sida gooyadiibaan ku gayoomay aydoon cid la goon itaagnoon gabagabo itaage hashii gudlatee gaagacdee gorobkii maysaan hashii gudlatee gaagacdee gorobkii maysaan gedeeda ahurgacalnimooday yari kama fogaade ahurgacalnimooday yari kama fogaade sida guunyadii baan ku gayoomay aydoon cidla gooni taagne sida guunyadii baan ku gayoomay aydoon cidla gooni taagnoon gabagabo istaageen magargaar la'aan baa sidan aan ku go'ayaa magargaar la'aan baa sidan aan ku go'ayaa mise gooraygaa dhaba gacantaan ku dheegayaa godbaan ku dhaco gaabiyo sida ruux gondolaan gurguude loo xiray geednooma dhaqaaqe gabadubni loo xiray geednooma dhaqaaqe goofaan irmaane galsha laga cabaayo galxareeda moodo goofaan irmaane galsha laga cabaayo galxareeda moodo biyo gaari waaye goofaan irmaane galsha laga cabaayo galxareeda moodo biyo gaari codka fanaanka salaad maxamed sardi salaadarbi intaas haddaanu ku dhaafno dhinacii dhambaalada haddaan mar kale dib u ambaqaadnana hooyo dahbo ibraahim xayle ayaa dhambaalkan dadka diraya ugu horreysa waxaa kaloo ku jira axmed muxyidiin xasan adeer cali muxyidiin xasan cabdalla cali muxyidiin shariife muxidiin jawaahir cali fadxiya xasan xuseen cumar cabdulqaadir iyo dhammaan reer muxyidiin xasan gaafow waxay hambalyo dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan faysal muxyidiin xasan gaafow iyo fallis xasan cumar oo kowdii bishan oktoobar ay gabadh ugu dhalatay magaalada muqdisho waxaa loo bixiyey gabadhaasi maryan sidoo kale dhammaan reer muxyidiin xasan gaafow waxay tahani taas la mida u dirayaan maryan muxyidiin xasan iyo nuur xasan nuur bukhaari oo labadii bishan ay gabadh ugu dhalatay magaalada arlington ee gobolka virginia ee dalkan maraykanka gabadhaasi waxaa loo bixiyey nuura waxaan leenahay nuura soo weyna waa noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin dhambaalkan wuxuu ku bilowday waanu idin salaanay daadiyaasha barnaamijka ambaliyada heesaa waanu idinku guddoonnay waxaana haba yidhaahdeen awoowe cali siyaad uu heliye iyo hooyo xadiyo cali siyaad iyo habaryar faadumo cali siyaad iyo caruurteeda iyo hooyo caasho cali siyaad iyo caruurteeda hooyo nuuro cali siyaad hooyo hindi cali siyaad iyo caruurteeda iyo abti cabdulaahi iyo caruurtiisa abti cabdiqaadir cali siyaad iyo caruurtiisa iyo abti maxamed cali siyaad iyo caruurtiisa hooyo duniyo cali siyaad iyo caruurteeda iyo maxamed deeq axmed jumcaale cabdirasaaq axmed jumcaale doctor xani axmed cabdicasiis axmed jimcaale iyo dhammaan asxaabta oo kala jooga bay yidhaahdeen u k sweden iyo soomaaliya waxay jecel yihiin inay taanid u diraan cabaas cumar maxamed iyo hodan axmed jumcaale oo arooskooda uu ka qabsoomay muqdisho bishii ay naga tagtay afar iyo tobankeedii oo ay leeyihiin isku waara ee banaheeda kala siiyo ummad kheyr qaba aamiin anigan aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a waan idin salaanay baa la yidhi dhammaan daadihiyaasha barnaamijka waa aniga iyo ibraahin oo keliya malaha dhammaannu waa shaqaalaha v o a gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka waa tahay marka xiga baa la yidhi waxaanu kala nahay baa la yidhi mahad axmed cismaan waxaa loo yaqaanaa mahad hubeeye iyo xubi maxamed jaamac xaliimo maxamed jaamac cabdulaahi maxamed jaamac maryama weli shiine mukhtaar carays iyo cabdiraxmaan macalin maxamuud waxaa loo yaqaanaa cabdiraxmaan balag dakhare maxamuud sanjeex iyo fadxiya mahad hubeeye iyo abaaye baa layidhi triig hubeeye waxay dhammaantood hambaliyo iyo bogaadinba hawada u marinayaan adeer bishaar maxamed jaamac iyo marwadiisa fadxiya maxamed sheekh ibraahim oo wiil ugu dhashay magaalada baa layidhi jigjiga wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed amiin bishaar waxaan leenahay bay yidhahdeen soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca anigana aamiin ayaan ku daraya duurka maanu kacaa dugaagta maa idile mase waa idaaweyn haye duloobi dartaa haye dabka baan ku dhacaa mase waa ka durgaa dab maa la iska celceliyaa ibraahino
maya maya gacantan ha kusoo qabto ha ku dhicin ha ku dhicin waa laleeyahay qofka dab kusii dhacaya dabkamaan ku dhacaa mise waan ka durkaa ka dur saalim siciid ayaa qaadaya asiga sheestaasi waxaa hore u qaaday fanaankii axmed shariif
deeq wixii dalka yaalay oo dhan dahab iyo adduunyo anig waa kula doonaya adigaa iska diiday intaasoo dhan iga dhaqaajiyaa tiri intaasoo deeqa intaasaanu ga haraya ibraahino waa tahay dabka baan ku dhacay fanaanka saalim siciid saalim intaasaanu ku dhaafno dhinaca dhambaaladan mar kale jallaacaynaa assalaamu calaykum waa lagu soo bilaabay v o a annaga oo kale ah baa layidhi hee siidow xaaji ibraahim iyo maxamed nuur xaaji ibraahim mukhtaar xaaji ibraahim iyo cali xaaji ibraahim iyo daahir xaaji ibraahim maryamo xaaji ibraahim iyo aamino xaaji ibraahim fadhuubow xaaji ibraahim iyo fardowse xaaji ibraahim faadimo xaaji ibraahim jinaay xaaji ibraahim iyo maxamed xaaji ibraahim maasha allah waa dhammaan ilmo xaaji ibraahim xuseen a ku jira iyobaa la yidhi asxaabta qaaliga ah oo kale ah mukhtaar daahiro dhurre maxamed nuur macalin maxamed kulle macalin iyo xuseen salaad iyo kamaal cabdirasaaq xaaji dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka iyo dibadda la yidhi waxayna tahneed dhalasho farxad la u dirayaan cabdulaahi maxamed kariim waxa uu ku magac dheeryahay sagaar iyo raaxo xaaji ibraahim oo wiil gu dhashay gobolka baay waxaana loo bixiyey baa layihi wiilkaasi cabdisataar cabdulaahi maxamed waxayna leeyihiin soo weynow oo noqo kii kora ee kaalin qaada aamin dhambaalkan waxaa wadajir noogu soo qoray maxamuud isaaq sheekh cabdiraxmaan iyo maxamuud xikam sheekh cabdiraxmaan iyo nasrudiin xikam sheekh cabdiraxmaan iyo waxay yidhaahdeen aabe isaaq sheekh banaaney iyo aabe sheekh bayaadir sheekh iyo aabe shawuul sheekh iyo injineer maxamuud shawuul tuniis maxamed sheekh cabdiraxmaan iyo cabdiraxmaan maxamed sheekh iyo axmed jacfar sheekh cabdiraxmaan iyo hooyo maymuuno maxamed iyo hooyo khatamo ibraahim iyo maryan isaaq sheekh cabdiraxmaan iyo maxamuudiyo isaaq sheekh cabdiraxmaan iyo khaalid isaaq sheekh cabdiraxmaan iyo ugu dambaysta sayma isaaq sheekh cabdiraxmaan dhammaan reer sheekh cabdiraxmaan banaaney waxa ay kala joogaan soomaaliya australia iyo dalka suudaan waxaanay jecel yihiin inay taaneyd kal iyo laaba ay gaarsiiyaan cayduruus sheekh cabdiraxmaan iyo faadumo isxaaq sheekh cabdiraxmaan oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaan leenahay soo barbaaro noqo kii waalidkii dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamin ayaan anaguna leenahay anigana amiin ayaan raacinaya dhambaal gaaban ayaan gacanta ku hayaa waxa uu naga soo gaaray sharaf xuseen kulmiye iyo maama cafiifa daahir kuusow iyo wiilkooda cumar sharaf xuseen waxay hambaliyo iyo bogaadinba u dirayaan nuur xasan nuur bukhaari iyo maryan muxiyadiin oo ay gabadh ugu dhalatay gobolka virginia gabadhaasi hore warkeeda noo soo gaaray ibraahim oo tahniidaas kasoo dabadhacaysa waa tahay gabadhaasi waxaa loo bixiyey nuura waxaan leenahay nuura soo weyno oo noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba wax wanaagsan u tarta aamin waa tahay caasho dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray suldaan maxamed cali geedi iyo carruurtiisa iyo canab idriis daahir iyo carruurteeda iyo alxaaji mursal quule colujoog iyo carruurtiisa iyo raaxo axmed quule iyo saygeeda iyo aamine axmed quule iyo carruurteeda iyo maxamed axmed quule iyo carruurtiisa cabdiraxmaan axmed quule iyo carruurtiisa saciid axmed quule iyo xuseen ducaale daahir iyo carruurtiisa iyo cali ducaale daahir iyo carruurtiisa iyo khatre maxamed cali geedi ibraahim maxamed cali geedi iyo cabdi maxamed cali geedi iyo jamaal maxamed cali geedi iyo filsan maxamed cali geedi cali xuseen guuleed iyo ugu dambaysta cabdi jaamac faarax dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan maraykanka australia germany dubai britain holland nairobi iyo soomaaliya waxaana ay jecel yihiin inay dhambaal hambali ay gaarsiiyaan maahir cabdi ducaale iyo sucaad farxaan maxamed cali geedi oo wiil ugu dhashay magaalada hargeysa wiilkaasi oo loo bixiyey mascuud maahir cabdi ducaale waxay leeyihiin soo barbaar aniguna waxaan leenahay aamiin heesta kale een dhegeystayaasheenna u soo qabanayna caasho koonka midii aan ka doortee kelmadeeda i kaafisaa kurbadeeda i haysateen haye kadeeda waaye kalgacal oo aan lagula kasayn laguna koolkoolihayn kuu kooban keligaa leh salaamaad mukula afaad waa heesta halku dheggeedu yahay kurbo cabdulqaadir shigshig ayaa ku luuqeynaya heestale
waxaa tahay kurbo iyo cabdiqaadir shigshig codkiisii hadda intaas kaga gudubno waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray agaasimaha idaacadda jawhar maxamed abuukar casayr siciid xagaa afrax iyo cabdiqani sheekh maxamed iyo maxamed ibraahim macalimuun bashiir cali daahir iyo cabdikariin cumar macalin alos iyo yuusuf abubakar bakistaan maryan sheekh cabdi iyo make maxamed iimaan iyo bilo cusmaan goomey liibaan maxamuud sheekh bolow maxamed xuseen axmed daacad iyo waxay yidhahdeen cumar maxamed soomane iyo siciid maxamed cali siciid yare iyo cabdicasiis xasan maxamed golof ismaaciil jimcaale jacfar waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay tahniyad gaarsiiyaan nuur xasan nuur bukhaari iyo maryan muxudiin xasan oo gabra ay ugu dhalatay gobolka virginia ee dalkan maraykanka oo ay leeyihiin gabadhaasi allaha ka dhigatiisu weynaata oo dadkeeda iyo dalkeeda manfacda aamiin anigana min ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray macalin khaalid yuusuf jaamac iyo macalin xasan cabdi wuxuu ku magac dheeryahay albasri iyo macalin cabdulaahi shaqlane macalin bashiir sheekh maxamuud iyo macalin cabdisalaan sheekh cismaan iyo macalin maxamed sheekh cabdiqani xaaji iyo sidoo kale macalin cabdulaahi aadan caduur iyo maama caasho oogleh maama jawaahir axmed maama xaali cismaan saade yaasiin jaamac faadimo sheekh cabduule sheekh ubax ismaaciil xubi aadan jaamac iyo xanaan jaamac cali iyo xabso sheekh axmed dhammaantood waxa ay kala joogaan hargeysa wajaale burco garowe gaalkacyo ufayn oo boosaaso ka tirsan waxaanay leeyihiin dhammaantiin inagoo isku duuban waxaanu hambalyo iyo bogaadin u diraynaa aadan maxamed xasan iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yidhi guddoon aadan jaamac oo arooskoodu ka dhacay tog dheer waxaan leeyahay allaha ka dhiga arooskaasi kii bashbashii barwaaqa aad kala kulantaan xaggii heesaha caashahaye waxaan soo qabanayaa heesta alkudhegeedu yahay caashaq uu ku luuqaynayo cabdulqaadir sheekh cali sanka
cabku aragtidaadii soo caashaqi ma helin misna cudur xanuunliyo soo ciidi muu qabin anfacada la cunay iyo soo ceeskii kama go'in cabitaan la daayo cunahaba ma mariye anfacada la cunay iyo soo ceeskii kama go'in cabitaan la daayo cunahaba ma mariye عاشق هلس يا هي عالم كان وحدنا يا هي عوض انا انا انا عوض انا كري دينو عاشق هلس يا هي عالم كان وحدنا يا هي عوض انا انا انا عوض انا كري adiguna adiguna saqra ceeb lahaye cudurka mayna qabka calanka mayna sida calabka mayna sugtaa mise kumana cajabin ani kuman xunkamin qiblaan jabin heesayaa adiguna adiguna saqra ceeb laaye cudurka mayla qabka calanka mayla sida calabka mayla sugta mise kuman cajabin ani kuman xunkamin ciqlaan karin heesaya
waa tahay cabduqaadir sanka iyo heestii caashaqa haddaan intaas kaga gudubno dhegeystayaal xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray shariifo muxudiin xasan iyo seegeeda maxamed cabdi qase maxamed yare iyo caruurtooda suleeqa maxamed cabdi iyo liibaan maxamed cabdi iyo yaasir maxamed cabdi waxayna hambali u dirayaan maryan muxudiin xasan iyo nuur xasan nuur bukhaari oo ka tirsan wariyaasha v o a oo gabar ay ugu dhalatay toddobaadkan gobolka virginia ee dalka maraykanka gabadhaasina waxaa loo bixiyey nuura waxay leeyihiin nuura soo weynaa u noqotay waxtarta waalidkeed aamin ayaa leenahay anigana aamin ayaa raacinaya dhambaalkanna waa dhambaal gaaban oo aad u qurux badan waxaana uu naga soo gaaray xasan saciid faarax muuse iyo axmed saciid faarax muuse iyo amaal saciid faarax muuse aasiye saciid faarax muuse iyo saadaam saciid faarax muuse iyo hooyo saynab maxamed cakikoor waxay dhammaantood tahaniyad aroosa u dirayaan marwada iyo mudanaha baa layidhi xasan saciid faarax iyo nafisa xasan daahir qodax oo arooskoodu ka dhacay magaalada garowe taariikhdu markay ahayd saddexdii bishan oktoobar ee sanadka waxay leeyihiin arooskaasi xasan iyo nafis waxaan ugu dacaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waxaa kale oo noo baaqayo hooyo xasno xuseen kibaar iyo siciid cabdi kaahin iyo caruurtiisa iyo maxamuud cabdi kaahin iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo yaasiin cabdi kaahin iyo farax cabdi kaahin iyo waxay yidhahdeen nimco abiib iyo habaryar xaliimo xuseen kibaar iyo caruurteeda iyo awowe cabdulaahi iimaan habane iyo ayeeyo xabiibo iimaan habane iyo caruurteeda iyo ayeeyo cadar kaahin jaamac iyo caruurteeda leylo ibraahim maxamed iyo caruurteeda iyo ayaan ibraahim maxamed iyo caruurteeda iyo dhammaanba qoyska reer cusmaan caabi waxa ay taaniyad kale iyo laaba gaarsiinayaan axmed cabdi kaahin iyo asmo cusmaan caabi oo magaalada hargeysa waxay yidhaahdeen bishii naga tagtay gabarh ugu dhalatay gabadhaasi oo loo bixiyo naciimo waxay leeyihiin naciimo noqotii soo barbaarta oo waalidkeed iyo dalkeeda waxtarta aamin ayaa leenahay dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay marka hore waan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijkan balyada iyo heesaha ee v o eda baa layiri caashe ibraahim maadan iyo ibraahim xasan daandire waan idinka guddoonay mid lamidana waan idiin soo gudbinaynaa marka xiga baa layidhi warqadan waxaa diraya dadka kale ahee waa hooyo shukri cumar cali caanoy iyo saxafi baa layidhi maxamed cumar cali iyo ustaad axmed cabdiwaaxid cusmaan iyo injineer cali naasir cabdiwaaxid cusmaan iyo injineer farxaan cabdi cusmaan iyo abaayo mulki cabdiwaaxid cusmaan iyo abaayo ismahaan aadan ibraahim iyo maxamed axmed cabdiwaaxid zakariye axmed cabdiwaaxid ismaaciil axmed cabdiwaaxid iyo sagal axmed cabdiwaaxid iyo cabdiraxmaan axmed cabdiwaaxid iyo cabdirasaaq axmed cabdiwaaxid waa dhammaan ilmo axmed cabdiwaaxid waxaana ugu dambeeya dadka dhambaalkan diraya warqadan ku jira sundus iyo salmo dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan abe maxamed qani cabdiwaaxid cusmaan iyo hooyo xaliimo xasan oo wiil ugu dhashay gobolka hiiraan shan iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafna sagaalaad ee sanadka laba kun sideed iyo tobanka waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan maxamed cabdiqani cabdiwaaxid ducadana waxaa layihi waa caashacuud iyo weliba ibraahim daandire waa tahay waxaan ugu ducaynaynaa cabdiraxmaan maxamed cabdiqani in ilaahay uu ka dhigo midkiisa oo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax u tara aamiin waxaa dhambaalka ugu dambeeya uu naga soo gaaray gacanteeda jibriil cabdulle ciyow iyo axmed cabdulle ciyow iyo salaado cabdulle ciyow aadan cabdulle ciyow yuusuf cabdulle ciyow cali yaasiin duniya muxudiin taaliil xasan ilowle dhammaan reer cabdulle ciyow waxa ay kala joogaan maraykanka soomaaliya iyo britain waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan amiin mukhtaar cali suubiye iyo ister cilmitawaad oo ku aqalgalay magaalada jowhar oo ay leeyihiin aqalgalkiina bashbash iyo barooq inaad kala kulataan ayaan eebbeeda kaga baraynaa ubad khayr qabana oo idin kala siiyo aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka gacantayda iyo barnaamijkaba ugu dambeeya waxa uu naga soo gaaray hooyo shukri cumar cali hooyo deeqo xaaji maxamuud iyo abti maxamed cumar cali shiine injineer faarax cabdiwaaxid cusmaan iyo ustaad axmed cabdiwaaxid cusmaan iyo cali naasir cabdiwaaxid cusmaan iyo ditooresa baa layidhi mulki cabdiwaaxid cusmaan waa ismahaan aadan gadoodow iyo saynab cabdiwaaxid cusmaan iyo cabdulaahi aadan cusmaan iyo bilaal cabdi jimcaale waxay dhammaantood hambalyo dhalasho u dirayaan maxamed qani cabdiwaaxid cusmaan iyo xaliimo xasan oo taariikhdu markay ahayd shan iyo labaatankii bishii sagaalaadeenu soo dhaafnay ee sanadkan wiil ugu dhashay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan waxaana loo bixiyey cabdiraxmaan maxamed qani cabdiwaaxid waxay leeyihiin soo barbaara noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
heesta ugu dambaysa ee aan barnaamijkeena hambalyadii heesaha dhegeystayaashan aan usoo qabanaynana caasha waa bogga iyo wadnaha oo ay ku luqayso igraan jaamac guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daandurey oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
sidaa tahay bildhalatiliyo inan yahay badyo inan yaho badyo webi heestaasi boggayo wadnaha iyo ikraan jaamac ismaaciil ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabayn doonaa idaacaddii galabnimo waa falastiin axmed iimaan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac iyo weliba maxamed cabdi xasan sandheere iyo guud ahaan bahda v o idin leh sidaa iyo nabadgelyo iyo wadnaha bidix dheerkey adaadegey adaadegey adaadegey adaadegey adaadegey badankiiyo jidhkaygiyo bogga iyo wadnaha bidix dheerkey adaadegey adaadegey adaadegey adaadegey adaadegey balcaddaha sidiisii adiga heesaha barbartiya dheer lulow tumaye kaalay kaalay kaalay